Doesn't look no hesitate.
Yes. Yes. yes bahasta aniga xaafadana tahay daarusalaam daarsalaam email dibi waayahay daarusalaam iyo ka bilaabo doona su-aalanka hore ay tahay halow daarusalaam halow holwadaag halow weerow waayahay lamada xaafadood khadka halow jecelow halow jecelow
micnaa suulka keentay
waayahay lamada xaafadooda fursado siyaana weliba ka bilaabaane daarusalaam daarusalaam ma dhawaada dareenkii iyo telefoon nambarada la isan ku xiriiro
bismillahi raxmaani raxiim awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamku dig welidan ka faraxsinama digta wadaad walayaalkana xuli wadaadka oo bartan bukan dhaha maraxaya weliba rajeeyana in uu aragteeda kule jibreyda lama sheegay lama shiidkooda laxsan insha allah iyo jilis wakaadada waa mayb waa idan ka faraxsanaa qaadana miyoona taas oo kale idan haddii ilaahay edamo oo aragtay lambarada waxaana weero doonaa walayaalkan dhegeystayaasha waliba roba sigarli hal shan sigarli hal sideed boqol madama anaga sigarli hal sigarli hal sideed boqol soddon iyo lama lambarka lamaad oo dhegeystayaalkan weero doonaan walibana oday sideed sagaalan iyo sideed toddobaatan ilii toddobaatyo afar mar lamaanta haddaana kanaga dhegeystayaalka nambarka laga doona waliba wirlial sideed sagaali sideed toddobaatan ilii toddobaatyo afar nambarkan ka dambe oo dhegeystayaalkan ula xiriiri doonaa macrafsan waliba wirli hal sideed shan sideed sawirhal wirli hal sideed shan sideed sideed sideed sawirhal oo khamsalana ula xiriiri doonaa wilyada
daarusalaam may buuqmayo uname me dadkal hadalhayn isin buuqahaytana buuqyaraab barnaamijkan bilaw ifoodan oo naganay haloodaag haye buuqyaraab isin barnaamijka nidaam xumo inoo ka bilaabanay ooba nidaam xumo nagada walbadana isbedelay weli buuqna dheegahayn halwadaag iyo daarusalaam haye isinsan dhugusudaan no aamusa hade marku waayahay weliba siyay xaafadda daarusalaam b daarusalaam ha dhawaada daarusalaam ha dhawaada haye dareenkii iyo telefoon هلو هل وداك مايا مايا هل وداك هلو هل وداك
هلو راديو وردان هل وداك يا دو هذا درينكين يا تلفون نمبر لا سنقول حريره
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد ونرأي تسمياشا حافظه الولاك نبدأ إذن إذن فرحتنا أنتونا تقديرنا وريك لما تأثرتنا أغوانتك إلى عد ورسا لكن إلهي أنك محضيان يا تسوق nin maxad gaara ilaahay xumsiyaane yani iyo abaabuli barnaamijkan kasta oo qoroneedka iyo walaalaha garbolaar iyo raadiyo warsan mibalana hadhawaada walaalahana daarusalaamkii gacmo furan waa ka dhawaadaa midana rajeene inta ilaahay walibaguulam qof garilam qof kuriyaas marka meelana walaalahana daarusalaamkii hadhawaadaa gacmo furan waa ka dhawaadaa wabilahi tawfiiq meelaa ka gaawiyana
waayahay idan mahadsantiin lamada xaafadood shuruucda iyo nidaamka barnaamijka nildhuusa kubacda su-aalaha guda galaan
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin muxamadi waaalihi wasaxbi ajmaciin dadka tartamaw may ogeysayaane shuruudunha soota inyo ilaaliya tan kowad maybwaa inyo ilaaliyaan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii kakaxa akhlaaq xumo ama anshax xumo guddiga may ku qaado doonee tillaaba eedan adag tan labaad dad ka tartamaw may luqufaday wakhtiga inse dhabcayong ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii in yee bilaawdaas tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su'aalood yo weydii doona dhini kasta may la warsado doonee toddoba su'aalood tan afaraad guddiga su'aalla may kana naga doonehen lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la sii oo su'aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su'aalla markii iyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lixaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markii iyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmow jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahda guddiga iyo ku talabo doona iyo ku codsado doona in jawaabto isu ka naga qodobka toddobaad su'aalla markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su'aali halli su'aal qofkaasay may ku qaado kor usoo jawaabtii weda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad iyo o jawaabtii socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su'aaliise degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kale siyo unkuu faa'iidaysadaan qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socdo iibkumid eh haddii yoo dareemaan in laku rooyi in yoo khadka ka jaraan oo khadkayo unkubana intii isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaan guullimay la gadoomeeyi dadkii hawada baaqa ka haaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada lamada qiibood haddii qiib kumid eh hamiinkii iyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga si toos ay khadkan kala jaraan yo guuli la siiya foorfayt yayoo ka qaadayaan qodobka tum-i koowaad su'aalla yoo hajeediyaayaan guddiga haddii yoo fahama waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yeera koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsigii yoo hajeediyen may ku oggolaadaw
waayahay barnaamijka gudagala doona lamada xaafadood ee tartanka uu ka andhaxeeyey wali waa holwadaag e iyo daarusalaam b su-aalan koreyta walibaa uu ka ka bilaabaane daarusalaam b halow daarusalaam halo raadi warsan
diyaar garooba su-aala koowaad ee tartanka uu ka walibaa andhiyaase sadatan sheeg aroos haddii lakiinkuweere seedowshay waajiba mise sunnuu marlamaad seenkanogay xaafadda holwadaag ee su-aalo kuwaad wali bandhiyaase aroos haddii lakiinkuweere seedowshay waajiba mise sunnuu weero waa holwad daarusalaam su-aalo daarusalaam biya iskule daarusalaam aroos haddii lakiinkuweere seedowshay waajiba mise sunno su-aalaas jawaabtiya weliba ku sugaane daarusalaam b insha allah
beegmalfadaayo
halow daarusalaam halo raadi warsan jawaabta bismi illaahi raxmaani raxiim ونوع ترتميات دار السلام اكتشف على السياسية ولد هندياسة ونوع
maarlamaad kanag سؤال السياسية هذه السنين ولدوة ونوع السنة sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم برنامجكي ترسان قونية إذاعة ورسن وكولي با ترسمها يانا حافظو دار السلام دي يو الوذاك اي ووريقي لمات او يو اسكارغا هاين لمدان حافظوت سؤالا كورينتي وكولي بلك بلابي ترتميالك حافظة دار السلام بي شيك أروس هدين لكين كويرا سيدو اي واجبا mise sumu jawaabtii uu ku biyeen tartamyaalka xaafadda daarusalaam b too sax aan hayno
hallow halwadaag hallow halwadaag
الو راديو وطن jawaabta
الو راديو وطن jawaabta
بسم الله سؤال الزيادة دي كدين ويبن الواسع واجبه
kanag
سؤالك الو راديو وطن kanag jawaabta
ان شاء الله سؤال الجوابية دين كدين ويبن الواسع واجب sax iyo qalad guddiga
waayahay eh, su-aalii iyo gorda waayeen tartamyaalka xaafadda daarusalaam b waliba lan wareejiyey holwadaag eh oo faa'iide ahaan markaas lan horjeeyey jawaabtii uu ku biyeen xaafadda holwadaag eh too sax ewu walina markaas useeyaa waajib lama dhibcood holwadaag Hal dhibcood, hal waa hal dhibcood.
dhibcood oo faa'iide ee holwadaag eh
wadaag bravo bravo hal dhibcood waweyn ee siin wada barxadda barxadda ee siin dhika miilaha goradaasan kulle isiin goradaasan
hallow halwadaag hallow halwadaag hallow Hello.
halwadaag hallow daarusalaam الو راديو ورسن su-aali lamaad diyaar garooba ee tartanka owka maadaama hulwadaag saddex jeer aan weerni na dhugunsadahayan walil sheegasana lanka bilaamayntiis oo ang nikaaxa korna shuruud sinkanogo wali waaye sheeg lanka bilaamayntiis waa sheeg lanka ariitis ang nikaaxa korna oo shuruuda nikaaxagana andhonta marlamaad sheeg lanka ariitis nikaaxa korna oo shuruuda nikaaxagana ye dhonta mar saddexaad sheeg lanka ariitis nikaaxa korna oo shuruuda nikaaxagana ye dhonta jawaabta sin ku rajeeyaana daarusalaam b
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartanaa jire kaa umal barti bajeelidaalako beeg mal fadaayo kaa umal barti bajeelidaalako
الو راديو ورسن milah unoo ee tartamayaasha daaraa ee su-aala jawaabtii haddayna iska dayni walibana wadaasa insha allahu tacaala ee su-aala jawaabta walibwa lanko faafida
kanag jawaabta
marlama su-aala jawaabtii haddayna iska dayni waliba ko faafida ee tartaasana
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diini ah waliba isku lahaayeen tartamyaalka xaafadda holwadaag ee holwadaag ah oo uu ka barnaamijka dhowr jeer lanweerahay waana in dheegahayna maba ku codsadaan in iyo raadigin oola dareeraan islamarkaasna barnaamijka anshaxje iyo ilaaliyaan su-aalaas way ku wareejiyey holwadaag ee waliba lan wareejiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam b daarusalaam b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax aan hayno hallow halwadaag
الو راديو وطن jawaabta
بسم الله سؤال سيد الجوابية دين كدين ولبوا نعم نتكدان
marlamaad kanag sax iyo qalad guddiga
su-aali iyo harar marti tartamyaalka xaafadda daarusalaam b waliba lan wareejiyey hulwadaag ee jawaabtii ugu biyeen hulwadaag ee too sax aan hayno
Hello, Wero.
husni aan madun gudiya halo jecelow
waayahay aniga igoondaarasema
lamada xaafadood su-aali lan wareejiyay gorda waayan su-aalama baa yahay tay sheeg lanka arigtiis nikaaxa korno oo shuruudo nikaaxana iyo an dhanto jawaabto mar haddii lamada xaafadood iyo gorda waayan jawaabtime banagdaase weliba qofka xaramka rooga oo xarman marlama haddii kanaga weliba lanka xajka rooga oo xaji meelana ka sugan iyo markaas in nikaaxa korna arigtiis isu dhalay
Hello, Hulwadaag. Hello, Hulwadaag. Hello, Daarusalaam.
halo raaja warka Daarusalaam dhiga fura Hulwadaag kuli mahayna ee ku sii dareeraana Daarusalaam su'aalo waa chemistry waliba qiyaasa sida tan. Megagram oo calcium oxide eh yaha bahaasa haddii konton gram oo calcium carbonate eh shalbahow ka dhihi marlamaad siinka nogoy meegagaram oo calcium oxide eh yaha bahaasa haddii konton garam oo calcium carbonate shalbahow ka dhihi mar saddexaad daarusalaam b meegagaram oo calcium oxide eh yaha bahaasa haddii konton garam oo calcium carbonate shalbahow ka dhihi jawaabta siinka sugaana daarusalaam
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire been mal fadaayo faa wal barki bajeeladaa lako been mal fadaayo faa wal barki bajeeladaa lako
hallow daarusalaam halo raaja warka jawaabta بسم الله اللهم صل يا دار السلام دي بلد جاب تاج السجين والدواء المنظرم cod ka koran qaad kanag jawaabta سأل لك دلوقتي هدين السجين والدان دياسة المنظرم sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii kemistriga haytii ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda salaam waa daarsalaam b jawaabtii oo ku biyantoo sax aan hayno hallow holwadaag hallow holwadaag
halo raaja warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب ونوع ترتمياش عافده الرواقة سهل الجواب فيها دين السجين والبوا ميكو
kanag mar labaad
سهل الجواب فيها دين السجين والبوا ميكو sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii iyo hareer martay tartamayaalka xaafadda daarsalaam b weliba faa'iida ahaan laga horjeeyey tartamayaalka horwadaag ee horwadaag ee jawaabtii oo ku biyan su-aalaas too sax aan hayno hallow jaakole هذا عزمي ayaa jawaabta oo kemistriga la kufade أنا بداك تعال هاي كده هاي كده بداك hallow cali halo maxdin xusni mhm, jawaabta
jawaab su-aalaas jawaabtii mayna gadaase zero point dhibic jaceylow la hoos dhiki weerow
anin haddaan isku dayi maybua saddex boqol tuma i koo kunli boqol konton i koo zero point one xisaabo ma xisaabadaas hadaad ma saddex boqol konton i koo li boqol konton ilaa ma zero point one oo kun oo dollar mas bound nown xisaaba ma dib si dollar tii boqol dollar lama dollar konton dollar lihidin dollar kun dollar sirin lahay bound yaa leeri bound rate yana dan noun le hisaabo ba walleesha madun laba le saddex boqol تريد انك دم بويت حساب او ريد يبر بلغ مران دين لي لسك لها هذا كور بسو انيس ميري ركور لي ما يبوا باون ريد هو انيس ميري ركور لي
ma bawn ran wakiga ran yan wakiga
guddiga
سؤالي كسويتان لما دي سف سؤالي كسويتان لما دي سف ويبا صورة سينكو سافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aali lamada xaafadood iyo gorod waayang oo kemisterga hayti islamarkaasna iyo ndhs su-aalaha megagram oo calcium oxide ah yaha bahaasa haddii konton gram oo calcium carbonate ah shalbahow ka dhiib jawaabtamay banagadaase labaatan iyo siyeed garam marama adiga kanaga jawaabtamay banagadaase labaatan iyo siyeed garam
halo hol wadaag
halo radio warsan hol wadaag may cilladaasan haysada
mobeelka noon wiyaa walyar kadib mobeelka bedelayaan misle mobeel hasin belinin oo qawdu haysantiina
telefoon number kalasin kuwerow sheeg
kan lay mobeelka oo kale galadaana ama sagaalle furaha sagaal sagaalee
siyotishan sideetan iyo shan
todoba iyo todobo soddon iyo todoba
labaatan iyo afar labaatan iyo afar khadka ka jara ilaa unasan ku amaraan khadka ma jara kortan halow daarusalaam halo radio warsan wala cilladaa jara maya maya hal daqiiqa ama laba daqiiqan in dulqaadaasan su-aalaha dareerta wali iskula hadli doonto hulwadaag balse wali sheega doona mid markee la khadkaasan geliyana marka daarusalaamna in dulqaadada waa lama daqiiqa ee khadka jaraana si xaafadaas telefoonka kale un hangelin okay ciidan mahadsantiin
bartayaa jire buuga tartanka alli badan ee alli badan ee tan
waayahay dhegeystayaal xaafadda hulwadaag oo telefoonka una ku xidhiidiyaan iyo cilad ku sheegatay iyo telefoonka bedelaan inuu raalahadaa halow hulwadaag
halo
halow hulwadaag
halo radio warsan halow daarusalaam halo radio warsan ee telefoonada ay ku taxadiray su-aaluhu hadareerto waliba iskulaha hulwadaag halow hulwadaag
halo radio warsan su-aali lamaad oo kemistrian diyaar garooba walibaan dhiyaasa sidatan megagram oo calcium carbonate e yaha ku bahe silahansaara labaatan garam oo calcium oxide mar lamaad siinkanagoy megogram oo calcium carbonate e yaha laha kula bahe silahansaara labaatan garam oo calcium oxide ah mar saddexaad megagram oo calcium carbonate ah yalaha kula baxe su-aalasay siinkanagaana dhegeystayaal megagram oo calcium carbonate ah iyo inshal bahaasa silahansaara labaatan garam oo calcium oxide eh mar lamaad megagram oo calcium carbonate eh iyo shalbahaasa silahansaara labaatan garam oo ox calcium oxide eh
bartayaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartayaa jire alfadaayo waa walbarki bajeedaalko beeg malfadaayo waa walbarki bajeedaalko
halow hol wadaag
zero point eight maldo hol wadaag halow hol wadaag halow daarusalaam halo radio warsan halow daarusalaam halo radio warsan jawaabta
بسم الله اللهم صل على الجواب ونوع تسمياش دار السلام دار السياسية بين الكتين والإبوة وبين سيد كرام
mar lamaadkanak وبين سيد كرام sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda daarsalaam b Howlwadaaga waa ahay.
howlwadaag e oo na dheegi waayaan dhowr jeerna langweri owka xaafadda daarsalaam b ee langwereejiyey daarsalaam b jawaabtii oo ku biyaan su-aalahaas kemistriga hayti too sax aan hayno
waayahay mar haddii xaafadda holwadaagna na dheegu waytii daarusalaamna ku faa'iidaysid waytii guddiga jawaabta siiyaan insha allah
سؤالي كسوعة لما لي سف سؤالي كسوعة لما لي سف ويبا سورة سينكو سافياتي قدقى سؤالو ورسن قدقى سؤالو ورسن
waayahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijkii tartan aqooneedka ee ku guda jirnaa su-aalan weliba markaas iskula haytay hulwadaag hulwadaag ee su-aal iila weydii nadheegu waayan oo jawaab makubiina daarusalaam b iyo dhan wareeji daarusalaam b jawaabkii ayaana sax managana su-aalamay bayaan dhiyaasay megagram oo calcium carbonate ah yaa shalbahaasa salahaan weydii ama lahaansaara labaatan gram oo calcium oxide jawaabtumee banagadaasi soddon iyo shan dhibic todoba garam waa soddon iyo shan dhibic todoba garam
waayahay cabdulla iyadaa mahadsanta xaafadda holwadaag yaka aalaanti khadko ku muuqanto oo telefoon shoo jiranyi marka haskana iyada doona daarusalaam iyo dhagaystayaalka kurhaala garayaana cilado owka holwadaag iyo markale weydii doona sababo uu ka dhinishoolan jiraan marka daarusalaam khadkaninka sii jira su-aalaha dareertan waliba iskula haada doontee daarusalaam b
bartan haajere booga tartanka darkaa ku gal tanka baabaniya anni baadan ee anni baadad ee
halow holwadaag
halo radio warsan halow daarusalaam halo radio warsan holwadaag markii lamaado hooba mar saddexaad telefoon dhinigin yarama guutaan barnaamijka sinku kansalaan markel hoob isinkanaga holwadaag mar saddexaad masin dul qaadada doogna hoob isingna dheegu aytan ama un isin weerni inin jawaabu aytan saddex jeer ama telefoonkin goha ama kubatan guutaan barnaamijka dhibcooyinka wali ku wareejiyaane daarusalaam daarusalaam yaana si lamid eh haddii cilado ama qaldaadka suubiyahan holwadaag oo kale ka dhiyaan yoona barnaamijka ku kansalaan halow daarusalaam halo radio warsan
su-aali lamaad waa su-aali koowaad oo fiisigiisa in diyaar garooba walibaan dhiyaasee sidatan diyaarad cufshe iyo labaatan kun kilogaram yaka duulaasa joog inisbedelaana haddii bedka garbo diyaaradda iyin boqol mitir square cadaadiska hawada garbo hoostiyana eta todoba kun baskal hataba raadi lixaadka cadaadiska ku horeey garbo baskalhan mar lamaad siinkanogoy su-aalo waa fiisigis weliba iskulaha daarusalaam b diyaarad cufshe eyi labaatan kun kilogaram yaka duulaasa joog inisbedelaana haddii bedka garbo diyaaradda iyin boqol mitir square cadaadiska howada garbo hooseedowna eta todoba kun baskal hataba raadi lixaadka cadaadiska ku koray garbo baskalhan mar saddexaad siinkanogoy su-aale walibaan dhiyaase diyaarad cufshe iyo labaatan kun kilogaram yaka duulaasa joog anisbedelaana haddii bedka garbo diyaaradda iyo iyin boqol mitir square cadaadiska hawada garbo hoostiyona eta toddobaatun kun baskal hataba raadi lixaadka cadaadiska ku koray garbo baskal aan jawaabta sinkurajayaana daarusalaam b
bartan haajere booga tartanka darkaa ku gal bartan haajere beeg malfadaayo fa'wal barki bajeeladaanako beeg malfadaayo fa'wal barki bajeeladaanako
halo daarusalaam
halo radio warsan jawaabta
unooe tartamayaasha daarusalaam b su-aalaad joogtahadan xubeen waliba alaa mustaqbal jawaab saddex boqol iyo konton kun baskal
mar lamaad kanag
saddex boqol iyo konton kun baa sala sax iyo qalad guddiga
li su-aalii fiisikiska hayte ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarsalaam b jawaabtii oo ku biyan to saxan hayno haloo holwadaag
aloo radio wartan jawaabta
bismillaah dowlada tartamayaasha xaafidda horwadaag su-aal isjawaabti haddii isku dayno weliba waa toddobaatan baskal mar lamaad kanag sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii iyo harar martay tartamyaalka xaafadda daarsalaam b holwadaag ee iyasoo ku faa'iidaysiya lan horjeeyey jawaabtii oo ku biyan tartamyaalka xaafadda holwadaag ee to sax aan hayno
يلا ابن بيبي اللي انا قلت ديار ما هنا سؤال دياري هايتنا او بالو يا بليرن ايبر ساعه ما شيغنا انا انا قلت ديار ما دو كور halkaas marna dhalada looga galay dharko yaa buur jeeli eri laakiin ana buur dharkan iyo fadaay banooda iyo sugaay ama an warsidaba use buurtii ama la deeri an lahaba meeleba ku bilaawatay way degahay bahmarbaa ka degayna buur mee laakiin dharkan wedana banooda ii sugaay banooda an karidi lahay maanaho mee banooda roogeyso dhulka an meelahay kulley walaay korba mareenaha banooda korshee markii la deeri fadisa meel lahay butug ansi ما هذه هذا كراس تراه كمان الله من الوايتي بنظم ده كرمراس ولا يرقي سوني بعد طوري ما هي أنا ولا ما كعلي مالكاس مستولكاس إني اللي سريمو كعلي hadda jawaabta si may boo diyaarad aan ismadaasay kor horta baalo yani maskama shuruulana aha cadaadis iyo muraayaad dhubahayan alxamdulillah adnabis yani
haloo jaakole
ها mikrofonkan dhawow jawaabta
جواسلي
jawaabta wali waaye ee, diyaarad cursheeyey كوي كوي بس حافظ ما كنا ولا ah كرة كلا يجيب ما يمس كرة أنا أرتو ديارة مدري إذا بكانت كانت ولا ما لما إيه ما ما هو تهريب كويني تهريب كويني بدونا taariikhda diyaarada kore weyn duun loo بدون baahan نعلة رحيري بدون نعلة رحيري إيربورغ مقدسون كويني ديارة دي لقام من بهواني jawaabta
jawaabta jawaabta madi diyaaradii lagu ambaxo waayeen halsaa kaamil emeyli ku wareegan iyo hasimeeye Jawaabta.
bilaawatay waryarku dhanba adag- koronta jawaabta
waayahay ciidan mahadsantiin ee, guddiga siyaan insha allah
سؤالي كسوعة زمالي سف سؤالي كسوعة زمالي سف ويبا صورة سين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii fiisikiska haytee lamada xaafadood gordo waayeen su-aalaas oo yahay tidiyaarad cufye eyi labaatan kun kilogaram iyo weliba ayaa ka duurase joog nisbedelaana haddii bedka garbo diyaaradda iyo eyin boqol mitir isku weer cadaadiska hawadana garbo hoosto hoostiya iyo eta toddobaatan kun baskal haddaba weydii lihaadka cadaadiska ku koreeya garbo baaskal ahaan jawaabtamay bayanagadaase lixdan isiyed kun baaskal mar lamaad yaa kanaga jawaabtamay banagadaase lixdan iyo siyed kun baaskal
su-aalaha dareerta weliba iskulaha haloo horwadaag
aloo radio wartan su-aali lamaad oo fiisigisan diyaar garooba welibaan dhiyaasa sida tan kaynaanka hawo ku korayta garabka diyaaradda iyo ee lama boqol iyo labaatan mitir bir second meelo kaynaanka ku hooseyna usii boqol iyo sideetan mitir bir second raadi bedka garabka usii labaatiyo afar mitir square cufnaanta hawadana eeta hal kilogram bir mitir cubic raadi faraq cadaadiska lamada dhinac ee garabka baaskal haan ku korayta garabka diyaarad iyo elan boqol iyo labaatan mitir bir second meelo kaynaanka ku hoose inuu seeyey boqol iyo sideetan mitir bir second raadi bedka garabka uu seeyey labaatiyo afar mitir square cufnaanta hawdana ata hal kilogram bir mitir cubic raadi faraq cadaadiska lamada dhina ee garabka baaska lahaa
bartangaa jire booga tartanka darkaa ku dhal bartangaa jire sadaayo koo uwal barti bajeedadaa lako beeg mal sadaayo koo uwal barti bajeedadaa lako
haloo halwadaag
هلو راديو وطن jawaabta
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ونوع ترتمياشة حافظه الولاية في جال الجباتية دين في دين ولبوا سميتيت kanag
جال الجباتية دين في دين ولبوا سميتيت sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii lamaad oo fisikis waa nagadaasa su-aalii afraad iniga holwadaag markaasa waa saddexaad holwadaag inijiha ka toosasa jawaabtiyo ku biyan xaafadda holwadaag ee su-aalaas toosax aan hayno haloo daarusalaam هلو هذا ورسم jawaabta بسم الله اللهم وفقنا بالجواب ونوع ترتمية شد دار السلام دي سؤال جواب هذا نستدين إن شاء الله وربنا غداك إلهي جواب سعد أفخان قواف جهة ولد باب بغل تغذاتين إلي متر متر برسكن kanag
ولد باب عساب بغل تغذاتين إلي متر برسكن sax iyo qalad guddiga su-aalii holwadaag harar marti ee ku noogeen waliba lagu wareejiyey oo faa'iido ahaan lagu horjeeyey tartamayaalka daarusalaam b daarusalaam b jawaabta iyoona magorana haloo jaakole
هلو مهدي haye هلو ما يفسرين جواب ذيك تمام
iska dayd ما ما هلو ما يفسرين waayahay waa mahadsan tahay cali xusni Mm.
diyaarad way sheegay bajaaj meel sheega waay uu ku su'aalo maanka daro waay jaakole weydii jaakolo bajaaj i tagsa maylanka daro waay diyaarad way sheegay برجاج برجاج كلك ويا زورنا أبوه أبوه جي خايتي هربياس يهيل ما يسكتوا برجاج ما أدين
ana madi bajaaj su-aalaha ka dar jawaabtiisa ku waaya
bajaaj iyo baawur cuf ii cadaadis iyo bar ii sakiin iyo isjiid iyo walaagu dhan male saas dartee laanka daro waa ila tahay saasa lanka daro diyaaro cuf ii bar sakiin iyo iskuweer iyo cadaadis iyo walaa dhanba wallahan shareebidi male diyaaro ala sheeg ana tii lagu hambaahay way ka dhifa gabay
tan amadan ilay beli insaare iyo ogdaan ahaan noqonoray reer guddiga rooga gashgasho diiday maaha haa bisla anlan la gordo ahaan haatu idalli insaare sidayba wali su-aal sheegaba Ah.
ay kale fulay aan ahayn haloo wasna
waayahay guddiga ku sugaana jawaabtaas insha allah
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صور سينكو سافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii fiisikiska haytee lamada xaafadood gordo waayeen su-aalaas oo haytay kaynaanka hawa ku korayta garab diyaarad ya ee lama boqol iyo labaatan birmitir waa birsakan meelo kaynaanka ku hooseeyana u si-eeyey boqol iyo sideetan birsakan mitir bir second birmitir mitir birsakan haddii bedka garabka u si-eeyey labaatan iyo afar mitir cubig cufnaanka hawada iyo ta hal kilogram birmitir cubig weydi faraqa ama faraq cada- faraqa cadaadiska lamada dhinac ee garbo baaskal ahaan jawaabta mar haddii lamada xaafadood iyo gordu waayaan mabanagadaase siyeetun kun baaskal waa siyeetun kun oo baaskal abdulajeero tambor lugunta alikiin gugi ilaahay dhugantaaki ingubi alxamdulilah
yarima wayahay dhex taal
bartan ajire booga tartanka darkaa ku gal bartan ajire ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka darkaa ku gal bartan ajire booga tartanka
hallo daarusalaam halo raadi warkan
su-aali kuwaad oo juqraafiyan diyaar garooba weli bandhiyaase sidatan sheeg kanaalka iskihirow badda atlantic iyo badda bacific marlamaad sheeg kanaalka iskihirow badda atlantic iyo badda bacific mar saddexaad daarusalaam sheeg kanaalka iskihirow badda atlantic iyo badda bacific jawaabtasan ku rajeen
bartan ajire booga tartanka darkaa ku gal bartan ajire bajeedaalko beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedaalko
halo daarusalaam
halo raadi warkan jawaabta
bismillaah una tartamayaasha daarusalaam bisalas jawaabtaha denidka deen waliba nagadaasha ilaahay jawaabta sadarkan waa fajaa waa ganatu banama kanag
ganatu banama sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii juqraafiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam b sheeg kanaalka iskahirow badda atlantic iyo badda bacific jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka daarusalaam b too sax ewo walina iyo saas ka helena lama dhibcood
halo daarusalaam laba dhibcood oo caajis eh yasiin wada way baasii dhigay degaandega aboosano ya degaandega aboosanosi dhig iyo waskiga dhiibey baba bes bes meelajeeg meelajeeg okay
su-aalaha daraarta weliba iskulaha howlwadaag halo howlwadaag
halo raadi warkan su-aali lamaad oo juqraafiyan diyaar garooba sheeg biyo mareenka shalgooyow u k iyo urubta kale mar lamaad sheeg biyo mareenka shalgooyow u k iyo yurubta kale mar lamaad hoobisinkannaga sheeg biyo mareenka shalgooyow u k iyo yurubta kale jawaabtasan ku rajeen
bartan ajire booga tartanka darkaa ku gal bartan ajire malfadaayo hoo wal barki bajeedaalko beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedaalko
halo halwadaag
halo raadi warkan jawaabta
bismillaah una tartamayaasha xaafidda wadaag suaala jawaabtiya dinis kidayn waliba waa baxrul almanish
kanag jawaabta
suaala jawaabtiya dinis kidayn waliba waa baxrul almanish
af soomaaliyey af soomaaliyey jawaabta holwadaag
halo raadi warkan af soomaaliya jawaabta
bismillaah suaala jawaabtiya dinis kidayn waliba waa almanish
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda holwadaag ee jawaabtii oo ku biyeen too sax aan hayno halo daarusalaam halo raadi warkan jawaabta
bismillaah unoo ee tartamayaasha daarusalaam bi saala jawaabtiha denidka den waliba nagadaasha ilaahay sida saxda afkaan waa fijaha walidwa kanaalka tanan
kanag
bimareenka tanan
sax iyo qalad guddiga
faalihowdaag ee gordowayan waliba lan wareejiyey tartamyaalka xaafadda daarasalaam b oo faa'iide ahaan waqtidan horsurinta su-aalla jawaabtiye ama jawaabti oo ku biyeen daarasalaam b too sax aan hayno
abwaan weerow iyo fartateegidahay oo le ani ku faa'iidaysada su-aalaas jawaabtiye weerow siyaana weerow sheeg biimareenka shalgooyow u k iyo yurubta kale
anwa su-aalo jawaabta loo faday ma horta ana maalanka jawaabta maha su-aalo maa madna walaa loo fado jawaabta loo fadaa miya ana oo waarow ah miya saasay maa macnaa ado oo husna e maa ana oo waarow ah oo may oo fadaasa jawaabti su-aaliye ma su-aali jawaabtiye ma horta ana ma aha jawaabta ana ma aha jawaabta lanka oo fadoon aduu bes su-aalaas jawaabtiye hoan iska dayay mayba miidow miidow hadka biimaraanka oo shargooyo ma erneeda u k e wala sheegasi midow ad yurubtan baba midowna marto mas korshele maras mas jidyele maras wal ku dhahay mala midow
cali
mudaakiin kastoo sheegay waana baalmaray midow mee warmaxan boondada goy jirtay kal wareeg
warmaxan ma kasaano boon niyowtaydaasi may
kalwareegamilijogojirahoma shalgiran taruuda ka bahaan haddaan taruuda ka kooyaan mase diyaarley rahaan haddaan diyaarley may diyaarley may biyoogima jirta gooyey waayo eedan maasantiin su-aalaas jawaabtiye guddiga
سؤالي كسوعتان لما ديسف ويبا صورة سينكو سافياسي قدقى سؤالو ورسن قدقى سؤالو ورسن
waayahay su-aalii juqraafiga haytee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda howlwadaag ee gorada waayan daarusalaam biyon saas oo kale maku faa'iidaysana su-aalla jawaabtay maydba nagadaase biyomareenka doofar marlama haddii kanage su-aalaas jawaabtiye maybanagadaase biyomareen kalanka sow doofar insheeg lahaay oo hoos batima isin doogi iilinag dengmaso ana insheeg lahaay
ya doofara kasaase kasee intew doofar ayin kasaan use yurubkii dhatiyo laybaha madun doonfaar may karne biyomareenga doonfaar ma madun doonfaar intay ka dhagade
doofar lakari doofar doofar ma doohale mishayaaka oo mase far farsi idin yarle haati meega far oo wadanka kiyaal
waayahay lamad xaafadood khadkanin kasii jiran su-aalowgii dhextaalka hadeerni dhegayste waliba sheegaase sanadii iyo bili cabdirashiid cali sharmaake landooradii madaxweynaha soomaaliya marlamaasinkanagooy dhegayste weliba sheegaasana sanadii iyo bili cabdirashiid cali sharmaake landooradii madaxweynaha soomaaliya mar saddexaad waa su-aalogii dhextaalka dhegaystayaasha tartanka la dareera sheeg sanadkii iyo bili cabdirashiid cali sharmaake landooradii madaxweynaha soomaaliya telefoon nambarkan waa toddobo hal afar afar toddobo eber eber mar kale toddobo hal afar afar toddobo eber eber halow dhegeystaha koowaad
halo
asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmat walaal magacii xaafadda
hasan maxamed ibraahim xaafad markaas
macaga
hasan maxamed ibraahim haya xaafaddan
xaafadda markaas jawaabta
juun la kun kun sagaal boqol laabi sagaalkee
marlamaada fursad keensiyaana kanag
julaay kun saalbo laadi sagaalkii
mar saddexaad hadhow ay haayt laakiin baal mar haayt mar saddexaad fursada kasiyaan
julaay kun saalbo laadi sagaalkii
waay ahayd fursadda ku faa'iidaysada waaytay balse eedaan dhawaaytay kiinku mahadnagaan dhegeystaha kale siyaan halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة raadiyaa dami ama gaabi ama isku dheeray الله جاي magaagii xaafadda عبد الله عامل استاذ ابو درسات cabdulaahi maxamed isxaaq xaafadda horseed barnaamijka salam kula daraar سفيري سفيري jawaabta
جولايكم سوال بول لهذه تغرد kanag
جولايكم سوال بول لهذه تغرد
mar saddexaad kanag
جولايكم سوال بول لهذه تغرد waayahay eedaa umahadsanta mar kale magaanin kanag عبد الله محمد استاذ ابو درسات
jawaabta kanag waa mar kale
جولايكم سوال بول لهذه تغرد
waayahay bilo iska qalad ahayd laakiin eedaa umahadsanta iska dayya suubadi dhegeystaha kale siyaan halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaal magaagii xaafadda
حسين محمد إسحاق عفد ورسيل
barnaamijka la daraartaa سفيري سفيري
waad jawaabta
كن سوال بول لهذه تغرد جولاي
mar lamaad kanag
كن سوال بول لهذه تغرد جون
haye mar saddexaad
كن سوال بول لهذه تغرد جون waayahay magaanin kanag
حسين محمد إسحاق عفد ورسيل xuseen maxamed isxaaq xaafadda horseed telefoon nambarka
شن سوالي تغرد saali todoba كنت يفر كنت يكو haye eedaa mahadsanta jawaabta sifaylaan kastii wali waaye bil wali haytay juun kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii dhegaysta su-aalo lamaad sheeg sanadii iyo bili iyo magaaladii likidili cabdirashiid cali sharmaake mar lamaad sheeg sanadkii bili iyo magaaladii likidili cabdirashiid cali sharmaake halow dhegayste raadiyan oo gaabiha isdheegno ama noo dami
sagaal boqol sideetii lamadii waayahay jawaabta makasna su-aalo habsin kanaga sheeg sanadii bili iyo magaaladii likidili cabdirashiid cali sharmaake halow dhegeyste
وعليكم السلام magagii xaafadda وعليكم السلام محمد جيان كابري Haya, barnaamijka la daraarta ها jawaabta
كن سوال بول إسحاق لك اللي بدك تدلي لاس أنا jawaabta kanag
كن سوال بول إسحاق لك اللي بدك تدلي لاس أنا waayahay jawaabta si sax ee min sheegna Eh, dhegeyste kalaya fursad sii doona insha allah halo assalaamu calaykum magagii xaafadda
سليمان حسن ديجا
intaan wala hadalayd
عابر عابر barnaamijka salam kula daraar سفير سفير jawaabta
جبالتنا بكم سوال بول سوال ده فرسي Mhm,
لك اللي تدلي لاس أنا mhm.
بدنا بدي شنات
waayahay jawaabta si sax ee mankasna dhegeystaha kale iyo sii doona insha allah halo
وعليكم السلام ورحمة
assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة magagii xaafadda
عبد الله أنا عبد الله جيان كابري Haya, reer xabar waa barnaamijkeedan ka taxantiin jawaabta
جبالتنا بكم سوال بول سوال لمدي لاس أنا اللي تدلي
waayahay jawaabta si sax ee mankasna dhegeystaha kale iyo sii doona halo
هلو assalaamu calaykum وعليكم السلام magagii xaafadda
هذا حسن مادي xaafadan
تقولك jawaabtan
شن تونك جولاي كون سجال بول ليري سجالك
kanag
شن تونك جولاي كون سجال بول ليري سجالك
ha dhawaayo hayta laakiin su-aalo habakiin kanaga fursad kale kasii waliba koofaday dili sanadii iyo magaaladii likidili cabdirashiid cali sharmaake
سميشان تجون كون سجال بول ليري سجالك لاس أنا اللي تدري
eedan dhawaayo hayta laakiin wala ku shartaba hayta mar saddexaad ee sheeg sanadii dili iyo magaaladii likidili cabdirashiid cali sharmaake
shantii abril kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii magaalada laascaanood ee gobolka sool
weero weeroo kii la hadalahe والله بالله هذا سسقايتا ضواهات ما كان قدام بيتي كناك صوي
tumaysantii abril برو لما تريعت ومن ذكرت وسن
waayahay dhegeystahaas iyada an dadaali laakiin eh, jawaabta ma wada goran hallo assalaamu calaykum
Hello.
assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة walaal magaaga xaafadda
عاودين وحاجة حافظة سوق علاء barnaamijka salam kula dareer في تايلاند su-aalo jawaabtiye
أنا سالف جارتي هذا نتكدي ميزة تمشان في أكتوبر أنا كنت سألعب ولا حديث هذاكي مجالة أنا ما يبحايته هي ولا تعانو maasha allah xaafaddan insheeg
سوق علاء suuq xoolaha magaagana
عاودين وحاجة xaawa
دين وحاجة xaawa diino xaaji telefoon numbarka
أنا فراسيت siyeed سيتي siyeetum
أفرتي سدة afartii saddex سيتي أفر waayahay eedan maasanta xaawo jawaabtiisa saxa inkasti waa oktoobar kun sagaal boqol lixdii sagaalkii magaaladan waa laas caanood halow daarusalaam halo radio warsan halow halwadaag
halo radio warsan halow jaakole الله حسني halow cali
halo
halow weerow halow weerow halow b k farsamaqaanku noqonayso jooge waayahay su-aalaha dareerta weliba iskulaha xaafadda daarusalaam b halow daarusalaam halo radio warsan
su-aalo isu iskule su-aalana weliba nagadaase aamusa lamada xaafadood su-aal biologias inka dareerta daarusalaam dhiga fura sheeg magaaga qanjirka xakameeyow cadaadiska dhiigga mar labaad sheeg magaaga qanjirka xakameeyow cadaadiska dhiigga mar saddexaad daarusalaam sheeg magaaga qanjirka xakameeyow cadaadiska dhiigga jawaabta sin ku sugaan
bartay haajare booga tartanka garkaa ku gal baratnaa faa wal barati bajeelidaalako beeg mal fadaayo faa wal barati bajeelidaalako
halow daarusalaam halo radio warsan jawaabta bismillaahi raxmaani raxiim wallahi tartamayaasha daarusalaam dus alafjaabti haddana iskadam waliba nabadaasa insha allah gudubnaa galla waxalla ilaahay saala dostaada afkaana kuwaafiji ha beachwery gland kanag
beachwery gland
sax iyo qalad guddiga mar saddexaad kanagba
alafjawaabti haddana iskadam waliba waa beachwery gland
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii biolojiga haytiyaal u weydiiyey tartamayaalka xaafadda Daas- daarsalaam b jawaabtii oo ku biyan xaafaddaas too sax aan hayno
halow halwadaag halow halwadaag Halo, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هنا ترتمياش عافية الوداد والجوابية بين السدين والبوا الدينر جلاندي
kanag
والجوابية بين السنة والبوا الدينر جلاندي
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii iyo hareer marti ama iyo ha ku noogeen tartamyaalka daarsalaam b si ku faa'iidaysiya weliba lan horjeeyey tartamyaalka xaafadda hulwadaag ee hulwadaag ee jawaabtii oo ku biyan su-aalaas too sax eewu walina iyo saaska helena hal dhibic oo faa'iide ah
wadaag walahi wadaag hal dhibic hal dhibic هو لك يا رب walahi wadaag hal dhibic oo guddi miya maxaa holwadaag haa maxaa guddi miya anta hal dhibac oo aniba kaagsi hundurmiyahay tikowle maalahata qaada kor kiraabti inka koya idatay aabow aabow ay su-aalo kawaala sawirtame sawir dhaabsi dhaabsi elan aame ay su-aalo lay kawaala sawir dhaabsi elan aame bariis dhaabsi elan aame la ay su-aalo kawaala wallahi there is no anilam faaida isida fadi everybody su-aalo ma sheega faana exactly as i think
hallow halwadaag halo raadiyo warsan halwadaag dhiga fura su-aalaha siinka dareerta waa su-aali labaad oo biologia sheeg meelalaha ku saarow hormoonka a d h ee xakameeyow dheelitirnaanta biyo jirka mar labaad halwadaag sheeg meelalaha ku saarow hormoonka a d h ee xakameeyow dheelitirnaanta biyo jirka mar saddexaad sheeg meelalaha ku saarow hormoonka a d h ee xakameeyow dheelitirnaanta biyo jirka
bartan haajire buuga tartanka berkaa ku gal bartan haajire arki bajeelidaalako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako
hallow halwadaag halo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا ترتمياش عاصد والولاية وارجباتي الدين السجين وربوة بتتري جلان
kanak
وارجباتي الدين السجين وربوة بتتري جلان sax iyo qalad guddiga
su-aali biologiga haytay ee holwadaag ee la weydiiyey si sax ee munku jawaabna hallow daarusalaam halo radio warsan jawaabta
la wallahi tartamayaasha daarusalaam diisa alasgoortaha dunuska gen weliba nagalaasa insha allah hybosalama galandis kanak
hybosalama galandis sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii biologiga hayti ee iyo harar marti tartamyaalka xaafadda hulwadaag ee weliba langureejiyey mar haddii hulwadaag iyo gororda waayeen daarusalaam b daarusalaam b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax ee uu walina iyo saaska qaadeen hal dhibic oo faa'iide ah jaakole
daarusalaam okay awada meesha dhanba horta waa qalqalada waa yartahay laakiin makaana degaysa adiga hal boolba ya raadada dhibco uu ka waxaa idin yeelayay dhigay maqaayadda baar salaama maamulaha maxamed macalin kaftar gasinka iibaya okay abwaana iskala iska qaado abwaana raadada dhibco uu ka eedan yarinaya guusi kolay ba hadda adigaa wadatid ya inkastoo raacadada yar tahay
hallow daarusalaam halo radio warsan su-aali koowaad a taariikhe dhigan furo oliban dhiyaasa sidatan sheeg qofkii inka horeey oo qalan walka qora sheeg qofkii inka horeeyi oo qalan walka qora mar saddexaad sheeg qofkii inka horeey oo qalan walka qora magaasheey
bartan haajire buuga tartanka berkaa ku gal bartan haajire beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako
hallow daarusalaam halo radio warsan jawaabta milah unoo ee tartamayaasha daarusalaam b ee su-aal asgoortaha dunuska jeen weliba nagadaasa insha allahu biidnillahi jala wacala ilaahay su-aalas istaxda ee afkaana muwaafijiya ee nabiyullaahi idriis calayhi salaam mar labaad mar lamaad haddii kanaga su-aal asgoortaha weliba dhiyaase nabi idriis sax iyo qalad calayhi salaatu wasalaam guddiga
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam b su-aalaas jawaabtay iyo ku biyeen daarusalaam b too sax ee uu walina u siciyaa nebiyullaahi idriis calayhi salaam lama dhibcood daarsalaam b
jaakole
daarsalaam b yes ahey guusha waa dhowdahaya lama dhibcood u wiin to waybaa seenikay waybaa seenikay hee kawaanka caalamiga ah oo sababa ku dhegan awmagow iyo darbane iyo cabdilifyare yaa ka qaadanaysaan kow dhibada kale waxaa ka qaadanaysaan ben of taylor waa saaftaryaha laga daba dhacay okay abwan daarusalaam b waa badigay yaas dandanjed ingiriisku may ingiriiski may buahan laakiin ibir ibirkiigu
halo hol wadaag halo raadiyo wartan su-aali lamaad oo taariikh ee weli bandhigaasa sidatan sheeg qofkii inka horreey ee ilaahay dartiis injihaada sheeg qofkii inka horreey oo ilaahay dartiis injihaada holwadaag sheeg qofkii inka horreey magaashay oo ilaahay dartiis injihaada
bartayaa jire buuga tartanka berkaa ku gal bartanaa jire beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeedagaa la
halo holwadaag daarusalaam halo raadiyo wartan
holwadaag halow jawaabta bismillaah alxamdulilaah ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ونوية ترتمياش حافظ الوداع جهال الجبابتي دين سجين ولبوة نبي الله إدريس عليه السلام كنك
جهال الجبابتي دين سجين ولبوة نبي الله إدريس عليه السلام صح يقلد قدقا
waayahay su-aalii lu weydiyey tartamayaalka xaafadda holwadaag ee waana hayti su-aalo sheeg qofkii aan ka horeeyey ee ilaahay dartiis injihaada jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka xaafadda holwadaag ee to sax ee u walin iyo saas ka heleena lama dhibcood holwadaag ee
bravo holwadaag hataa waa kay baryanayna geedka dhan hoose ka kor hadda kusub dhaafi ma hadda kusub dhaafi qur-aan qayliye lama dhibcooda siin wada hal dhibac aysan ka dhiibay kasaasana doctoorka caanka doctor hashim ee farmasiga bukaan bile medical center biila ku qaadadaasana tan lama inta jeeyey iska hadli
inta jeeyey adala iska hadli ayaa siin ka dhiibay ma i siin ka dhiibay station reedka station wiinaga reedsay berdiwiinaga kiyaala hoosta salaadiyaa ka laailisiin qaadne dalbaan waaday dalbaan dalbaan waaday station reedka geey station reedka ndaw ya abwane abwane station reedka geey ndaw
marka burjo madi fara ko tan bari
ah lafta da wasi hamar ba halo daarusalaam halo radio warsan dhiga fura su-aal xisaabaha siinkadaraaad wali bandhiyaasa sidatan warqa turub ee yeelaha ku saari baakadka jaran konton ilam warqadood raadi itimaalka usakanagada koraya ka ama isbig ka sheeg jawaabta jajab caadi ah mar lamaad siinkanogay su-aalo xisaabu warqad turub ah yalaha ku saari baakadka jaran konton ilaa muwaraaqadood raadii itimaalka usakanagooda kora yaka ka sheeg jawaabta jajab caadi ah mar saddexaad warqad turub ah yalaha ku saari baakadyo ka jaran konton ilaa muwaraqadood raadi itimaalka usakanagada koraya ka ka sheeg jawaabta jajab caadi ah
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire bajeeladaa lako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeeladaa lako
halo daarusalaam
halo radio warsan jawaabta
bismillaahi raxmaan iraxiim unoo e tartamiyaasha daarusalaam b su-aalaad jawaabtii hadin iska geyn waliba nabadaas insha allah afar la hoos dhigi konton lama kanag mar lamaad haddii ana kanaga su-aalaad jawaabti ilaahay jawaabti toos haaday afkanan toosiya waliba nagadaase afar loo togi konteylama sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey tartamayaalka xaafadda daarusalaam b jawaabtii uu ku bixin su-aalahaas u xisaabhaytid oo sax aan haynu hallo holwadaag الو راديو ورسن jawaabta
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ونرى ترتمياش حافظ هروداج وعلى الجباسية دين سجين ولبوا الله أصيغي كل سيد كنك
وعلى الجباسية دين سجين ولبوا الله أصيغي كل سيد guddiga
waayahay su-aalii xisaabta haysay ayuu hareer martay daarusalaam b magarana waliba faa'iida ahaan lin horjeeya horwadaag ee maku faa'iidaysan horwadaag iyana
waxaa igu wallaahi ah oo igu bilaahi ah oo igu tallaahi ah su-aala jawaabtay inaan ahayn
cali
صاحب أدمي كورسي طرق مني ويدي والله من ويدي وينه حسابتك كوميديا حكى نقبة
konton ilaa ma baa joori joori ayaa ka mayl hoos dhigaa كنتم إلا ما baal joori joori ayaa ka mayl hoos dhigaa مدوية كا ماتين استعمالي Je- jookarnaan isticmaal مهم.
mayl hoos dhigaa كنتم إلا ما جوري جوري ميل هوسدكي يك إسبك ميل قبضي قبض إسكال لها نديل yan joori joori bakalaa جوري جوري kub i joori waanaad ما نكون بكسا هون آه، نستعمل إسكال لها jawaabtisha ugu waay guddiga
سؤالي كسوأتان لما لي سف سؤالي كسوأتان لما لي سف ويبا سورسين كسافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aali xisaabta haytay lamada xaafadood gorod waayeen walina markaas jawaabtii annagadaas ee toban iyo todoba la hoos dhiki konton iyo lama waa toban iyo todoba la hoos dhiki konton iyo lama
su-aalinka damboyti ee tartanka ooka waliba iskulaha holwadaag halow holwadaag الو راديو ورسن su-aali tumi afaraad dhigaan fura waa annagadaas su-aali lamaad oo xisaab ee walin dhiyaasa sidatan baakad iyo mibaka jare labaatan warqadood oo ka nambaraysan hal ilaa labaatan iyo shan warqadood oo dheeri ah oo walba aan ka qoranayna warqad yalaha ku saari raadi itimaalka warqadaas iyo ku qoranta warqad iyo ku qoranta tira inqaybsama korta sida ama todoba ka sheeg jawaabta jajab caadi ah su-aalo markeel hobasin kanaga wali bandhiyaase baakad yamiba ka jare labaatan warqadood oo ka nambaraysan hal ilaa labaatan iyo shan warqadood oo dheeri ah oo walba aan ka qoranayn warqad yalaha ku saari raadi ihtimaalka warqadaas iyo kanagada korta warqad iyo ka qoranta tira in qaybsama korta sida ama todoba ka sheeg jawaabta jijab caadiye Baa ka jare labaatan warqadood oo ka nambaraysan hal ilaa labaatan iyo shan warqadood oo dheeri ee oo walbaan ka qornayn warqad ilaa ku saari raadi itimaalka warqadaasi kanageeda korta warqad iyo ka qoranta tira in qaybsama korta siddeed ilaa toddobo ka sheeg jawaabta jajab caadi ah
bartangaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartangaa jire beelidaalako been malfadaayo hoo wal barki bajeelidaalako
hallow holwadaag الو راديو ورسن jawaabta
بسم الله سؤال الجواب في أبيض السدين وربوة يد لهوف بيجي لواتيشان kanag
يد لهوف بيجي لواتيشان sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliin damboyti uu ka tirsan aqooneedka bilo barakaysan ramadaan weliba la weydiiyey tartamayaalka xaafadda holwadaag ee jawaabtii uu ku biyeen too sax ee uu walin iyo saaska helena lama dhibcood holwadaag ee
هالوذاك ايه برافو برافو برافو ميلا انا سيهم كفضاي هداها كبتن سيدي انا فضاي انها دلنغتن لما دبع وين يسين وذا حال دبع اي سينجيه كساسي ما يسينجيه فرمشيغا عانكي والله كدبا دي بريال كومبا دكا ان رورايان بوكان بيلي ميديكال سنتر دكتور هاشم يا قال داسن دبعدا كلنا عبد السلام هاشم غيرولي سينجي دي ماها waalaa deereyga wan meeqaan ku qaadadaasan waa hagaag su-aalo gemel ninka dhammaadeen insha allah guddiga oo arrintaas kama shuqulsan iyo mardhow natiijada ka dhawaaqa doona halo weerow halo cali halo maadin xusni
haye su-aalo weyno aweydiyaas adan eejaa kulmo haye agwaanka agwan may sheegase wa hatana sheegase mukulaal mukulaal lama kiili ibar e iyo may aantay kiili ibar hilib e mukulaal lama kiili ibar e iyo may aantay kiili i bar hilib e hataba sheeg mukulaalaas inta kiili nagada korto
kii bar oo horta hilibkii ee iyo ge oo ee kii oo hubi dhiman oo laskaaray afar kii oo hubi dhiman laskaaray walaacan
su-aalaas jawaabtiye si sax ee minshaagin mayka eray mukulaal lama kiili i bar e iyo may aantay kiili i bar hilib e haddaba sheeg inta kiili mukulaalas nagada korto geedi oo lama kiila hayt ikiil inus oo hilibki ee ka darbay sidikiil inus askeeyin yana gadaas su-aalaas jawaabtii too sax e mee
doona weerarkuna ku jiro su-aalaas wanjako leh
adina waak warti leh wal inte dhon
mayid mayid dubolkii maydika hidee من مالقلتي ملك سري آه بي أنسى بالي ملك لاهرية دب مقري ملك قبي شو بايا رسول الله ورسوله شيد لي النبي محمد لك ولا أوبري مي مدى قد ويله ميرتي
ما ما كان شيء عام على هذا الشيء قصي ولا هذا الدنيا دي يا رب jaakol kanak kanak weerown hata ku من دمال قلي ميلك سري يرتي مريد والتي مريد والتي ميلك هيري
دب مقري دق مرقدي ميلك غبي بي أنسى بالي بي أنسى بالي ميلك لا هيري ليه مرله مرحلة هدا الدنيا دي تعالوا صافي آه شوف anhaa noo kasee شوف شوف لو ترى يجمي ملك ترى anlamadu habe ku kasee ما كان شيء لو ترى يجمي ملك ترى
لو ترى يجمي تلوجي تكون شك سجري ولا مليل روجو وجه شيء وفاس
anlamadu habe ku kasee mindimaa gali maylaka sareeya meerne seefa laka saree may kale la jari
دب مرقد ميل وجوي koronto
لو ترى يجمي ميلك ترى ee, shamiindo shamiindo ishiid may kale maxaan leemahayna بي أنسى بي أو لا هيري ميلك لا هيري anin lamaadin su-aalaaskan dhahdhikee ukun i doora i waalidee
وكنت دورك هي هرمل يا والدين ay hormarihee وكنت هرمل saa ka hormartay مالك هرمل يا واحد واحد ديك كل شيء اي مرسل انا انا ma walaha dadka laga sheegay iyo martataysa maye see amar macbuud alardiyo macbuud alardiyo may ku warsa waaya ukun i doora ay waalid ee وكون الدورة أيلا داري ليه ميرلي haa وكلا ميرتي meh لما ديو فيها هرمل يا لالي ay la dhalay hay adaa haybala la dhalay ukunta la dhalay mise doorada la dhalay dheer دوري لالي ay adantaan ku gudubtay abwaanaya ukun i doora ay waalid eh
دور لا والد
ee su-aali si sax ah maan ku jawaabay agwaanka sababtoo ah geeki nabiyullaahi nuux calayhi salaamna eraay ee, ee, shay walba ee, ee, dad i duunyo labidhidi lama ku saar duunta la eraayo aan duunta la saaray ukumaka jarna deeg i doorihaayan ukunta waalida lingeeya
أولاً سؤالك كهوريتي أنت هذا ما قلت ما هي تي مكلال lama kiili i bar e yamay aantay kiili i bar hilib e hakada sheeg inta kiili mukulaas nagada kor lama kiili i bar lehaadaas
aywa lama dhibcood
cabdulaahi natiijada waayahay idaa mahadsantiin barnaamijkii tartan aqooneedka uu ku tartamayeen xaafado daarusalaam b iyo holwadaag e weliba markaas sahaayay tartan xiise leh su-aalo min todoba su-aalood yaa ku koobanaayeen oo markaas iskanagadayan guud su-aalo laha diyaari toban iyo afar su-aalood xaafadda holwadaag ee markii uuna ka bilaawna oo uu ka holwadaag ee toddobadii su-aalood la weydiiyey maybase saxayo oon ku jawaabayna toddobadii la weydiiyey laba su-aal yaa ku jawaabeen oo afar su-aalood waa shan su-aaloodna ku noogeen lama su-aalood yaase saxay oon ku jawaabeen toddobadii la weydiiyey xaafadda holwadaag ee mayba faa'iide ahaan iyo oon helena lama su-aal oo iyo ha ku noogeen tartamyaalka daarusalaam mar haddii lama su-aal iyo ku jawaabeen laman iyo faa'iidiyo un heleen tirada guud maybaa iskanagadaase lidhibcood lidhibcood iyo lakooyan uu ka xaafadda holwadaag ee daarusalaam b oo iyoona toddobadii la weydiiyey maybaa iyoona sasaxayan ku jawaabeena lama su-aal toddobadii la weydiiyey ku mid e lamada su-aal oo lama lama dhibcood lan xisaabow maybaa nagadaase afar dhibcood faa'iide ahaan mayba markaasan helena xaafadda daarusalaam b oo holwadaag e iyo ku helena hal su-aal oo holwadaag ee ha ku noogeen oo weliba faa'iida ahaan iyo markaas un ku jawaabeen tartamayaalka xaafadda daarusalaam b hala su-aal oo afar dhibcood nimeel antaali haddii lankadara mabaaska nagadaase shan shan dhibcood oo iyoona daarusalaam meelo ku helaan tirada guud oo ka tartankuusaa ka dhammaaday mayba waa holwadaag ee li dhibcood daarusalaam b shan dhibcood weliba uu ku holwadaag ee guule markaas dhan iyo marti tartanka wareega saddexaad iyo angudubti hamin dambe haddii ilaahay use era mayba markaas tartan xiise leh unuu ku rajeeyane oo weliba wareega saddexaadna markaas ku rajeeyana intoo tiyayo ungudubaan xaafado shal eh xaafadda isha e iyo weliba holwadaag b waa isha e iyo holwadaag b tartan xiise laya ku rajeena hamin damba oo wareega lamaad iyo iska arga doonaan insha allah insha allah weliba siinkuku tabaane hundir ma caafimaad leh